subax wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington
waa subax sabti ah oo bisha julaay ee tahay saddex sanadka labada kun iyo koob iyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo boggana internetka ee v o a somaali com afrikada bari saacaddu waa lixda iyo barkii aroornimo idaacaddana waxaa idinla socodsiin doona maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah sahre cabdi axmed
qodobada idaacaddeenna subaxnimo aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah safaaradda soomaalida ee dalka kenya oo dib u howl bilowday kadib isfahamwaagii xiisadda siyaasadeed ee soomaaliya iyo kenya
kenya iyo soomaaliya xiriirkeennu marna waa hoos marna waa kor laakiin marnaba waxaan kala go'in dadka ayaan kala go'in oo had iyo jeer socodka dadka iyo alaabta iyo tijaarada iyo waxaasoo dhan way socdeen marka waxaad garanaysaa marka in ay marmarka qaarkood ay xiriirkaasi uu yahay mid xooggan oo waxaad kaloo maqli doontaan warbixin aan ku eegayno waxbarashada sare ee maraykanka oo keento in ardaydu ay kala baxaan marka ay qalin jibiyaan ayagoo xambaarsan lacaga badan oo deyna waxaan kaloo idiin haynaa welwelka soomaalida dalka jarmalka kadib weerarkii dhowaan nin soomaali ah uu dadku dilay qodobadaasiyo warar kale ayaan idinkugu haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo uu noo akhriyo maxamed bashiir cabdiraxmaan
dowladda soomaaliya ayaa xaqiijisay in qarax ismiidaamin ah oo shalay galab ka dhacay muqdisho ay ku dhinteen ugu yaraan toban qof ayna tobaneeyo kale ku dhaawacmeen war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ayaa lagu cambaareeyey weerarkan oo ay dowladdu ku eedaysay inay ka dambaysay kooxda al-shabaab weerarka ayaa la sheegay inuu ka dambeeyey qof walxaha qarxa isku soo xiray oo beegsaday maqaayad ku taalla isgoyska jubba oo ay dad badani xilligaasi ku sugnaayeen mar labaad al-shabaab waxa ay caddaysay in rabshadaha ay waddo aysan suhdin lahayn ayna si aan kala sooc lahayn u laynayso dadka al-shabaab waxa ay ku dadaashaa oo keli ah inay geysato burbur iyo fowdo himilooyinkaasna ma ahan kuwo meel ku leh soomaaliya ayaa lagu yidhi qoraalkan ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ee soomaaliya war qoraala oo ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble oo ay baahisay wakaaladda dowladda wararka u faafisa ee soona ayuu ra-iisul wasaaruhu ku cambaareeyey weerarka ay al-shabaab ka geysatay magaalada muqdisho oo uu sheegay in dad rayid ah oo aan waxba galabsan ay ku dhinteen dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in ay socdaan baaritaanno ku aadan weerarkaasi tiro aad u badan oo ah dadka maraykanka ayaa maalmaha asabtida iyo axadda waxay isku diyaarinayaan safarro ku aadan munaasabadda xorriyadda ee julaay fort iyadoo dad badan ay doonayaan in ay dib u soo celiyaan dhaqamadii caadiga ahaa ee lagu maamuusi jiray munaasabadda kadib muddo ka badan sannad oo lagu jiray welwelka iyo xirnaanshaha uu keenay cudurka safmarka ah ee covid sagaaliyo toban shirkadda dhanka safarada ee tripla ayaa saadaalinaysaa in in ka badan afartan iyo toddoba milyan oo qof ay dalkan maraykanka ugu kala safri doonaan gaari iyo diyaarad dhammaadka toddobaadkan tiradan ayaa waxa ay ka dhigan tahay kulaabashada heerarkii safarka ee labada kun iyo sagaal iyo tobankii iyadoo boqolkiiba afartan ka badan sannadkii hore ee labada kun iyo labaatankii ameerikaanka ayaa caadiyan ugu dabaaldega fasaxyada maalinta xorriyadda ee julaay afar iyagoo cunooyinka ku karsada goobaha bannaanka ah rashta hawada lagu layriyo islamarkaasina booqda qoysaskooda iyo saaxiibadood kulamada waaweyn ayaa sidoo kale dib loo soo celiyey munaasabadda sannadkan ee afarta juulaay iyadoo la qorshaynayo in dalka oo dhan lagu qabto xaflado waaweyn oo dabaaldega qayb ka ah
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay wariyaha v o eda maxamed bashiir cabdiraxmaan oo wararkii caalamka nala socodsiinaya ayuu kaasi ahaa dowladda soomaaliya ayaa si rasmiya u furtay safaaradeedii dalka kenya kadib muddo lix bilood ah oo ay xirnayd khilaafkii diblomaasiyadeeda ee soo kala dhex galay dowladaha soomaaliya iyo kenya awgeed safiirka dowladda soomaaliya u fadhiya dalka kenya danjire maxamuud axmed nuur tarsan ayaa sheegay in safaaraddu ay dib u bilowday adeegyadii bulshada ay u heysay sidoo kaleetana waxa uu sheegay in wadamada soomaaliya iyo kenya ay yihiin laba wadan oo uu ka dhexeeya xiriir soo jirayna oo aanan si fudud lagu kala goyn karin wariyaha v o eda qadar maxamuud xareed ayaa haddaba ka qayb galay munaasabadaasi warbixintan ayuuna nooga soo diray howlaha shaqo ee safaaradda soomaaliya ee kenya iyo adeegyadii ay dadka u haysay ayaa hakad ku jiray muddo ku siman lixdii bilood ee lasoo dhaafay kadib khilaaf diblomaasiyadeed oo hareeyey muqdisho iyo nairobi hase yeeshee in mar kale ay safaaraddu dib u bilowdo howlaheedii shaqo ayaa imaanaysa xilli ay labada dowladood ay dhowaan sheegeen in xal laga gaaray khilaafkii u dhexeeyey xarunta safaaradda soomaaliya ee magaalada nairobi ayaa shalay waxaa lagu qabtay munaasabad kooban oo ay ka soo qaybgaleen qaar ka mid ah safiirada beesha caalamka ee fadhigoodu yahay magaalada nairobi iyadoo ujeedka munaasabadaasina uu ahaa u dabaaldega maalmaha toddobaadka xorriyadda ee soomaaliya uu sidoo kale qayb ka ahaa in soomaaliya ay adduunka ogeysiinayso in safaaradeedii magaalada nairobi ay dib u howl bilowday maxamuud axmed nuur tarsan danjiraha soomaaliya ee kenya ayaa kulanka ka sheegay in wadamada kenya iyo soomaaliya ay yihiin laba aanan kala gu'i karin isagoo sidoo kale xusay in soomaalida dalkan kenya ku nool ay ku haystaan xornimo kenya iyo soomaaliya xiriirkeenu marna waa hoos marna waa kor laakiin marnaba waxaan kala go'in dadka ayaan kala go'in oo had iyo jeer socodka dadka iyo alaabta iyo tijaarada iyo waxaasoo dhan way socdeen marka waxaad garanaysaa marka in ay marmarka qaarkood ay xiriirkaasi uu yahay mid xooggan oo aan go'aynin inuu yahay ummad badan dad badan oo soomaali ah ayaa halkan jooga oo ganacsato ah oo xoolo ku haysta dhaqaalo ku haysta si wanaagsan oo nabad ah ayay noogu adeegtaan laguma sameeyo wax maaragtay xumaana laguma sameeyo si xor ah ayay u adeegtaan ama ay ganacsigooda u samaysaan waan soo dhaweynaynaa markaas arrinta kenya waxaan kaloo kenya uga mahad celinaynaa dadka qaxootiga tirada badan ee ay hayso muddada badan muddada dheer ay hayso ayaan uga mahad celinaynaa kakoma iyo iyo iyo iyo iradhaab iradhaab dadka ku jira baastekee waxaan ku kala duwannahay waxaa weeye adna aabbaa ku dhalay adna aabbaa i dhalay ayaan ku kala duwannahay bas marka soomaalidu inay fahamto weye dad walaalo ah inaan wada nahay oo maaragtay laga iloobo maaragtay khilaafyadan tirada badan ee soo noqnoqonaya in la iloobo ummaddeenna waan u tahniyadaynaynaa sanad guurada kow iyo lixdanaad waxaan u sheegahayaa bulshada soomaaliya isniinta safaaraddu wixii shaqo ahaa oo caadi ay si caadi u bilaabi doontaa nambarka imaan doonaa waxaa laga yaabaa inay aad u bataan laakiin waan xallinaynaa marka isniinta baasboorradii iyo goohomkii iyo wax kastoo laga qaadan jiray safaaraddii waa furantaha isniinta marka dadka soomaalida ha u yimaadaan wixii danahoo ay ka leeyihiin waana loo fududaynaya hadduu ilaahay yiraa muwaadiniinta soomaaliyeed ee ku nool dalka kenya gaar ahaana magaalada nairobi oo dhowaan sheegay inay dhibaato ku qabeen xirnaanshaha safaaradda soomaaliya ee kenya oo ay ka heli jireen adeegyada ay u baahan yihiin ayaa sheegaya inay ku faraxsan yihiin in mar kale dib loo furo safaaradda soomaaliya ee kenya aad iyo aad baan ugu faraxsannahay communitiga soomaaliyeed haddaan nahay in safaaraddeedii soomaaliyeed dib loo furo in dadkii loo adeego bulshada soomaaliyeed wax badan baa dadku waxay u xayirnaayeen u dhibaataysnaayeen baasaboorada gohoomka warqadihii kale ee dokumentiyo badan ay u baahnaadeen marka aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa arrintaas as community ahaan waan soo dhaweynaynaa magacaygu waa caasho cismaan cige anaa ku hadlaya afkayga afka madasha ah ee katalis safaaradda in dib loo furo aad iyo aadan ugugu faraxsanahay maanta waxaan kaloo ku faraxsanahay in soomaaliya iyo kenya ay xiriirkooda diblomaasiyadeed ay dib u soo celiyeen waxyaaba badanoo qabyo ahaaba hadda la sameynaya saa filaya insha allah baasabooradii dadka ku xirnaa kenya iyo soomaaliya iyo maxaan ku idhahdaa socdaaladii in la furayna waan ku faraxsanahay waa maxamed ibraahim guleed waxaan aad ugu faraxsanahay in maaragtay aan ka soo qayb dib u furadii safaaraddii ummadda soomaaliyeed insha allah waa soo dhaweynaynaa waxaana rajaynaynaa in ay noqoto in waxyaabihii labada dowladood marka horeba isku qabteen mid iska dhammaato ayna ka heshiiyaan si maaragtay labada dhinacba shacabka loogu shaqeeyo oo la fiiriyo danta shacabka aan la fiirin arrimaha siyaasiga arrimaha siyaasiga waxay leeyihiin janaalo lagu xaliyo waxaan rajaynayaa marka in janaaladaas ay ku xaliyaan aysa mar dambe isa wax saameyn aysa ku yeelan wada shaqaynta shacabka loo qabanayo magacayga mascuud xasan cumar waaye waxaa ka mid ah ardayda ku nool waddankan kenya waxaan ku faraxsanahay maanta dibna loogu furo safaaradda waa soo dhaweyhaynaa waxaan rajahaynaa insha allah taala labada waddan xiriirkooda midkaan sidii hadda si kasii fiican u noqdo insha allah inkastoo dib loo furay safaaradda soomaaliya ee kenya oo muddo xirnayd haddana muwaadiniinta soomaaliyeed ee ku safra aqoonsiga soomaaliya ee u soo safra kenya ayaa sheegaya inay dhibaato weyn ay ku qabaan helitaanka dalkugalka kenya kaasoo ay ku baaqayaan in lala simo si la mida muwaadiniinta kale ee geeska afrika oo iyagu xilliyada ay safrayaan dalkugallada ka qaata hadba goroommada dalalka ay u soo safrayaan ibraahim isaaq cimooy anigu odayaasha maaragtay musliyan ka mid ahay communitiga jaaliyadda safaaradda in loo dib loo firay aad baan maaragtay u soo dhaweynaynaa labada dowladood ee kenya iyo soomaaliya annagoo ku faraxsan safaaradda in dib loo furay waxaan rabnaa international markii loo wada dhaqmayo waxa etoobiya iyo kenya ka dhex jira iyo waxa tanzania iyo uganda ka dhex jira iyo waxa kenya iyo uganda ka dhex jira baasaboorada iyo socdaalka labada safaaradood safaaradda muqdisho ee kenya iyo safaaradda soomaaliya ee nairobi waxaan rabnaa in shacabka loo adeego fiisahana laga dhigo on arrival waayo waa laba dalo afrikaana oo darisa oo walaalaa marka waan soo dhoweynaa mas-uuliyiinta safaaraddana waxaan maaragtay farayaa inay ummad maaragtay si xoog lagu shaqeeyaan oo maaragtay ummadda soo dhaweeya salaam khadar maxamuud xareed v o a nairobi
kadib markii nin soomaali asal ahaan ah kuna hubaysnaa tuurey uu dalka jarmalka ku dilay ugu yaraan saddex qof dhowr kalena uu ku dhaawacay ayaa waxaa waddankaasi jarmalka dadka soo galootiga ah ee ay soomaalidu ka mid yihiin waxa ay dareemayaan cabsi ah in si gooni ah loo bartilmaameedsado warbaahinta dalkaasi ayaa dhacdadaasi tan iyo markii ay dhacday si weyn u hadalhaya gaar ahaanna wakhtigan oo la filayo in dalkaasi ay ka dhacdo doorasho marka la gaaro bisha sebteembar ee soo socota haddaba sahre cabdi axmed ayaa khadka telefoonka kula xiriirtay maxamed baadil axmed oo degan dalka jarmalka sahro salaamaya marka hore adiga iyo shaqaalaha v o a salaan kabacdi walaashay arrinta dhacdada reebtay maalmahan oo dhan la hadalhayay waa arrinta yarka soomaaliga uu geystay oo dilka ahayd oo saddexda qofna uu ku dilay lixda kalena uu ku dhaawacay arrintii weli way taagan tahay oo idaacadihii iyo way ka hadlayaan joornaaladii sidii oo kale maaragtay ka hadlayaan dhalinyaro badan oo soomaali oo aan la hadlay meelo kala duwan oo oo jarmalka jooga waxay ii sheegeen inay maaragtay cabsi la soo diristay marka arrintu waa iska cakiran tahay waxaa kasii daran sida aad la socotid waddankan wuxuu gelayaa bisha sagaalaad doorasho oo qofka hogaamin lahaa bedel lahaa hogaamiyaha haatan waktigiisu dhammaaday ee angela markel xisbiga dhinac bidix u janjeera ee ajaanib nacaybka oo loo yaqaano a f bda a f b da ayaa wuxuu maaragtay hadda kambaynkiisa ku galay macnaha dadka ajaanibta ah iyo sida maarata uga soo horjeedo marka arrintu waa iska cakiran tahay waa hagaag marka waxaad iga warantaa ka sokow xisbiyadaas iyo doorashada qaarkood muslim naceebka ama ajaanib naceebka inay ku jiri karto waxaad bal ka fiirisaa dhinaca kaleeto markii la fiiriyo soomaalida maxay tahay caqabada kasoo wajihi karta weerarkan marka hore inta aanan soomaalida gelin sahro waddankan sidaad la socotid waa wadan ajaanibta yani qaxootiga aan saas u qaadan jirin sida waddamada scandinavianka ah muddo hadda laga joogo shan labaatan sano ka hor ayuu wuxuu bilaabay inuu qaxootiga ay aad u badan ay soo galaan oo qaxootigaas oo ugu horreeyey qaxootiga kasoo bilowday dagaalkii yugslavia ka dhacay bosnia iyo serbia iyo ka dhici jiray qaxootigii labaad oo ugu xooga badnaa oo soo galay wuxuu ahaa qaxootigii oo hadda kasoo bilow labada kun iyo afar iyo tobankii ilaa shan iyo tobankii markii dalalkii carabaha ay soo jabeen wadanka suuriya iyo ay soo jabeen marka aad bay qaxootiga welwel badan bay uga muujinayaan arrintan dhacdadan walow ilaa hadda dadku ay hadal hayaan oo meelaha qaarkood markii laiskugu yimaado oo la yidhaahdo yani arrintan markii lasoo qaado ay dadku ay aad uga baqayaan in maaragtay waxyeelo loogu geysto
maxay yihiin waxyeelada ay ka baqi karaan micnaha dadka yay ka filayn sida aan la soconno waddankan waxaa ku badan dadka ajaanib nacaybka ahaa ku badan marka waad dareemi kartaa qof waddankiisii joogo oo haddana ajaanibta nacba oo haddana la yiri maaragtay waxbaa dhacay oo dad ajaanibaa geystay inta ay maaragtay dhib geysan karaan waad dareemi kartaa marka welwelka ugu badan wuxuu ka imaanayaa dadka ajaanibta ah sida khaasatan soomaalida oo kale hadda dhalinyaro badan waxaa maqlaya xataa markii layiri markiina la weydiiyey soomaali maa tihin yirahda inkaro oo yirahda ma nihin oo yirahda waxaan nahay afrikaan kale sida eritreyaanka oo kale iyo marka aad bay u dhib badan tahay yacni in aad maaragtay dalkan oo kale markuu dhaco aad bulshadii ku dhex jirto laakiin haddana sharciga waddankan maaragtay aad dadku xakameeyo oo yani inay meel gooniga kugu helaan ma ahane meel babliga qofku waxba kuuma samayn karo waayahay waxaad iga warantaa wiilkan dhacdadan geystay waxaad ii sheegtay hadaayi in maaragtay ninaad hore u taqaano hore aad ula kulantay uu ahaa sideed ku taqaana cabdiraxmaan yar dhalinyaro ah oo ahaa dhalinyarada badan oo waxaa jirtay oo waddankaa soo gashay shan iyo tobankii buu ka mid ahaa magaala aan deganaa cambyaley ayaa la keenay kadibna waxaa la keenay magaalo yaroo ii dhow adiga shan daqiiqa ii jirta markaasna saasaan isku baranay yar dhalinyaraha oo ahaa reexamar oo ahaa yacni sida kale ha iska fudfudaado oo maaragtay laakiin isma lahayn arrintaana ka suurtoobaysa laakiin waa un dhacdo maqaadiir oo iska dhacday midada kale aan kugu daro saro keligiis ma ahan dhalinyarada waddankan jarmalka joogta badankooda waxay u badan yihiin dhalinyaro iska xanuunsan oo sida maaragtay qof waxaad arkaysaa adoo jid maraya qof isla hadlaya oo faraha taagtaagaya keligiis marka aad tiraa war maxaa iskula hadlaysaan kuu qoslayo kule aniga maa isla hadlaya marka laba caqabadood baana keenta oo problemkaas sida aan ognahay dhalinyaradu waxay ku koreen waddan xabad iyo dagaalo iyo qarax iyo dhibaato kas jiro waxay soo mareen saxare iyo tahriib bay soo mareen oo ayado laftigooda effect u geystanaysa maskaxdooda haddana markay ay yimaadaan halkaan ay yimaadaan oo qurbaha yimaadaan yani wixii ay ku haminayeen ama hankii ay lahaayeen ma helaan marka taasaa yeelaysa in maaragtay ay ay isla hadlaan mideeda kalena waxaa ugu sii dheer bressure oo familkii oo kale qofkii oo shaqaynin oo kaleeto sagaashanka maaragtay wax soo weydiisanaya marka dhibaatooyinku iska badan yihiin dhalinyarada keligiisna ma ahan oo waxaad yani dhacday rabadaankii ka hor laba dhalinyaro ah oo oo saaxiibbaa inay isku torreeyeen magaalo kale oo damisha la yirahdo agteeda oo ku taalla isla gobolkan haysan marka sanadka dhexdiisa laba wiil baa tarin isku dhigtay sida aan maqlay marka aad bu maaragtay dhalinyarada maaragtay dhibaatooyinka haysta xagga maskaxda aad bay u badan tahay kaasi wuxuu ahaa maxamed baadil axmed oo degan dalka jarmalka wuxuuna u warramayey sahre cabdi axmed
dalka maraykanka ku dhowaad afartan iyo saddex milyan oo arday ah ayaa lagu leeyahay lacag dhan hal dhibic toddobaatan iyo saddex trilyan oo dollar oo ah lacagta ay dowladdu amaahiso muddada ay dhiganayaan jaamacadaha iyo kollejyada sare ee ardayda madaxweynaha dalka maraykanka joe biden ayaa hakiyey bixinta lacagahaasi iyo sidoo kaleeto faa'iidooyinka dulsaarta ah ee la korsaari jiray muddaba laakiinse arday badan oo la daalaadhacaya deymahaasi inay iska bixiyaan ayaa rajo weyn waxa ay ka qabaan in ay helaan sharci lagu khafiifin karo deymahaasi maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa warbixintan inoo haya sida lagu sheegay daraasad uu sameeyey macadka brookings in ka badan afartanka milyan ee arday ee amaahday lacagta marka la isku geeyo gaaraysa hal dhibic toddoba trilyan oo doolarka maraykanka ah ayaa ah jiilka koowaad ee ku dhashay maraykanka ee ka soo jeeda qoysaska ku cusub maraykanka maxamed cusmaan dheere waxa uu wax ku bartay maraykanka waxaana uu wax ka qoraa deymaha ardayda iskuullada waxa uu sharaxaad ka bixinayaa deymahan iyo sida loo amaahiyo ardayda deynta ay ardayda qaataan waa deyn ay bixiso dowladda federaalka ee waddankan maraykanka ayadaa noocyo kale leh qaarkood dadka danyarta loogu talagalay qaarkoodna qof kasta ay u furan tahay laakiin qof kasta oo doonayo inuu heer sare jaamacadeed helo ama digriga koowaad ama digriga labaad waxaa u furan inuu deymo dowladda ka qaato oo qaarkoodna ay dowladda ay subsidize garayso ama ay ku caawiso intuu jaamacadda dhiganayo interest iyo waxaas ay ka cover garayso markuu qofka qalanjabiyana lacagtii uu qaatay intuu jaamacadda dhiganayay iyo lacag loo dulsaar ah laga raba inuu dib u bixiyo one pointy five trillion bay maraysaa marka deymaha dhan laisku geegeeyo waxa ardayda maraykanka oo dhan ay qaadato ka badan afartan iyo dhowr milyan oo dadka maraykanka ah yaa deyman leh oo qaarkood toban sano shan iyo toban sano ka hor jaamacada ka soo baxay laakiin weli deymo lagu leeyahay oo dib u bixinaya lacagtii ay qaateen markay ardayda ahaayeen inkastoo ardayda ka soo jeeda qoysaska ku cusub maraykanka iyo qoysaska dabaqadaha hoose iyo dhexe ay deyntani u saamaxdo inay rumeeyaan riyooyinkoodii waxbarasho haddana ardayga ayay ku noqotaa culays dhaqaale marka uu shaqo bilaabo sida uu sheegayo fatxi aadam oo ka baxay jaamacadda george mason ee duleedka magaalada washington jiran labakan ku qaranjabiye waxay gaaraysaa baareed dhowr iyo soddon kun oo dollar so markaa graduate garaynkaas laga graduate ardayg markuu qalinjibiyo xaggeed noloshii aan ka bilaabi lahayn shaqadii la helo iyo dee famligii iyo dee ehelkaa dhisan lahayd saameyn weyn bay horta dee student loankaas nagu qaatay waayo ka fikirkii ka fikirkii laga fikeri lahaa aqal dhaqasho shaqadaadii future dhisashadii intaasoo sanadu waxu soo baranaysay ayaa haddana maxayada caqabeyn waxaa ku noqotay adigoo bixinaya shan iyo tobanka sano ilaa labaatanka sano oo dambaba diyuuntii aad intaasoo sannadood wax ku soo baranaysay oo ay dowladdu dib kaaga rabto madaxweynaha maraykanka joe biden ayaa inta uu ku jiray ololihiisii doorasho waxa uu sheegay inuu cafin doono ilaa toban kun oo dollarka maraykanka ah oo laga cafinayo arday kasta laakiinse inta uu xafiiska joogay ma jirin wax sharci ah oo arrintan ku saabsan oo ka soo gudbay labada aqal hodan xasan oo ka mid ah xildhibaanada aqalka baarlamaanka ee gobolka minnesota kana mid a soomaalida wax ku bartay maraykanka ayaan weydiiyey haddii uu jiro dadaal la socda oo dowladda federaalka iyo tan gobolka minnesota ay ku caawinayaan khafiifinta deymaha ardayda lagu leeyahay aad iyo aad bay u fiicnaan lahayd mataqaanaa dad dayn lagu leeyaan aniguba hadda kow ka ahay oo dayn fara badan laygu leeyahay iskuulka aan ku dhigtay in dadka laga cafiya aad bay u wanaagsanaan lahayd laakiin waxoogaa waxaa moodaa isqaqoosi badan baa ka jira dimuqraadiga iyo republicaanku waa caqabaad weyn weeyaan dad fara badan oo waxaa jira dhalinyaro oo guryo gadan karin oo gaari qaadan karin oo maxaa yeeley lacagta lagu leeyahay deyntaa zaa'id ah bishii waxaa laga yaabaa in laga rabo ama kun iyo shan boqol ama laba kun oo dollar oo lacagtaa deynta ay dilbixinteedii marka hadda inkastoo ynu waxba hirgelin laakiinse way jiraan mataqaanaa dadaal aad u fara badan ama ha ahaado local stateka minnesota ama ha ahaado aqalka cad dhinaciisa iyo dhinaca federaalka annaga hadda waxaan ku guuleysanay in sanad walba tuition increase oo lacagta waxbarashada korbay u korodhaa waxaan ku guuleystay sanadkan inaan friis karayno tuitionka oo hadda labada sano ee soo socota stateka minnesota waxbarashada lacagteeda ayna kor u kordhin oo wax lagu darin taas keliyaan ku guuleysanay ta kale waan ku guuleysan weynay inaan ka kansal garayno even haddaan anagu baas garayno waxaan keliya mataqaanaa kansal garayn karnaa ama cafin karnaa ta stateka ta federaalka marnaba ma cafin karno marka waa in la helaa hal federaal oo dadkoo dhan dhalinyarada ama dadka yani ardayda ahee lacagta lagu leeyahay wala qaabilsan insha allah maxamed cismaan dheere ayaa sheegay inuu aad u taageersan yahay barnaamijka deynta lagu siiyo ardayda oo uu sheegay inuu yahay mid simaya ardayda ka soo jeeda qoysaska hodanka ah iyo kuwa qoysaska soo galootiga ah ee ay soomaalidu ka mid yihiin oo u saamaxaya inay isku jaamacad wax ka bartaan kaba soo qaad boqol dan yar aad tahay hooyadiisi aabbiyi ayna lacag lahayn aan iska bixin karin jaamacad haddii aadan inaadan deynta aadanan aad aqoontaada aadan lacag ku bixinin jaamacad ma helaysid marka waa waa marka koowaade deymahan albaabay kuu furayaan jaamacadaad soo dhigan kartaa digriyaad soo qaadan kartaa heer baad xagga aqoonta ka gaari kartaa ayadoon cidna lacag ku weydiinaynin marka aad soo qalinjabiso shaqo wanaagsan badana waa la helaa dadka maraykanka waxaad waxaad barantay ku xiran tahay laakiin shaqo wanaagsan haddii aad heshid waxaas iska bixinteeda saa uma dhib badno waa lacag yaroo lacagta kusoo gasho un bil kasta aad ka goynayso laakiin dee waa seeftaas labada afla oo dhinacna waddooyin kuu furayso oo aqoonti kuu fudaynayso oo dad hooyayaashood iyo aabayaashood ay lacago u dhigeen oo laga bixinayo jaamacadihiibaa bay kuu sahlaysan aad la tartantid ama aad meelahay marhayaan aad ka soo baxdid bixinta deymaha ardayda lagu leeyahay ee heer federaal ayaa hakad ku sii jiri doonta ilaa soddonka bisha sebtembar ee sanadkan sababo la xiriira cudurka safmarka ah ee covid sagaal iyo toban iyo saameynta daran ee ku yeeshay dhaqaalaha hase haatee waxaan la ogeyn tallaabada xigi doonta marka wakhtigaasi uu dhammaado aad iyo aad ayuu mahadsan yahay maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa warbixintaasi isugu kaasoo dibrideen lanana socodsiinayay halkaasi aad ka dhagaysanayseen waa washington
markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii cayaaraha iyo maxamuud mascade
kulan wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha aan ku bilaabay xulka qaranka ee talyaaniga ayaa noqday wadankii labaad ee usoo baxa ciyaaraha semifinalka ee koobka qaramada yurub kadib markii habeenkii xalay ahaa ay laba gool iyo hal kaga soo badiyeen xulka qaranka ee biljam qaybtii hore ciyaarta nicolo barella ayaa gool ka dhaliyey biljam waxaana goolkaasi sii labigay ciyaaryahan lorenso insinia oo xulka qaranka talyaaniga laba gool kala hormaray wadanka beljamka laakiin ciyaaryahan romelo lukaku ayaa qeybtii hore ciyaarta oo daqiiqada dheeriya lagu daray gool rigooraha u keenay qarankiisa inkastoo qaybta dambe ciyaarta markii laysugu soo laabtay xulka qaranka ee beljamku ay fursado badan heleen oo ay goolal ku dhalin kareen haddana shabaqa wadanka talyaaniga kubad waa ay la heli waayeen waxaa xusid mudan in ciyaaryahan kevin dubrana kubad uu dhinaca baalaha bidixda kala yimid uu soo dhex dhigay shabaqa agtiisa laakiin ciyaaryahan lukaku kubadaasi uu birta ku dhuftay kadib markii mid ka mida difaaca talyaanigu uu ka bixiyey goosha ay kubaddu ku aadanayd si kastoo itaaba xulka qaranka talyaaniga ayaa ciyaaraha kaba dambaysta ah ee afarta kulan ee ugu dambeeya semifinalka usoo gudbay dadka sida weyn uu la socday ciyaartii dhex martay xulka qaranka ee biljamka iyo talyaaniga ayaa waxaa ka mid ah mahad dhafuuje oo ciyaaraha ka faallooda si dhowna u taageera xulka qaranka talyaaniga mahad ayaan weydiiyey waxaa suurageliyey biljamka in laga adkaado talyaaniguna ay semifinalka usoo gudbaan waxaa kamid ahaa waxyaabaha ay maanta ku badisay oo guusha ku raacday difaac aada u adag oo ay soo bandhigtay kaasoo hogaaminayay ciyaaryahanka weyn ee jiliin oo ah ninka ugu da-da weyn xulka qaranka talyaani taasoo muujinaysay isku xiraanshaha difaaca dhexda iyo weerarka talyaaniga oo ay ciyaarayeen ciyaar aad iyo aad iyo aad fursadada ay u sarrayso taas ayaa keentay in ay maanta
xulka qaranka sbain ayaa iyaguna ciyaaraha semifinalka habeenkii xalayaha usoo gudbay kadib markii sagaashankii daqiiqo iyo soddon dheeri ah oo lagu daray ay isla dhaafi waayeen xulka qaranka switzerland laakiin rigoorayaal loo dhigay labada dal oo xulka qaranka sbain ku guulaystay waxaa xusid mudan in wadanka switzerland uu heerkan kusoo gaaray kadib markii rigoorayaal uu kusoo reebay xulka qaranka ee faransiiska laakiin habeenkii xalay ah afar rigoore oo loo dhigay saddex ka mida waa ay khasaariyeen walow wadanka sbainna rigoorayaashii loo dhigay laba ka mida ay lumiyeen laakiin saddex ciyaaryahan ayaa u dhaliyey rigoorayaashii loo dhigay waxa ayna saddexdaasi ciyaaryahan suuro geliyeen in ay qaranka sbain u soo saaraan ciyaaraha semifinalka talyaaniga sbain ayaana sidaasi isugu beegmay oo madaxa isla geliya caawana waxaa la ysugu soo noqonayaa kulamo kale oo xiiso badan xulalka qaranka ee jamhuuriyadda jeeg iyo denmark ayaa kulanka koowaad foodes ku dari doona halka ukraine iyo wadanka ingiriiskuna ay kulanka kale madaxa isla geli doonaan afartaasi dal labadii ka soo baxda ayaana ciyaaraha semifinalka isku beegmi doona xubintii ciyaaruhuna intaa haynoo joogto tan iyo kulan dambe waa mascado idila sidaa iyo nabadgelyo
markana dhinacii heesaha dabacsan waxaan soo qabanaya fanaanka axmed cali cigaal
gacanqabad digital studio
idaacaddii subaxnimo oo dhegaystayaal ay idinla soo codsiinayeen sahre cabdi axmed iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan waa naga intaa waxaan idin leennahay nabadgelyo